haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda maraykanka iyo caqabadihii la soo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayey donald trump wariyaasha maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaharaadyada oogayay dalkan maraykanka iyo ciidamada ammaanka waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ee uu u geysanayay madaxweyne donald trump tusaale ahaan taageerayaashii trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha capitol hill ee aqalka koongareeska maraykanka ee magaaladan washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee associated press sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayey waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka c n n rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalladda capital gazete ee magaalada annabolis ee gobolka maryland iyo hay-adaha sirdoonka dowladda maraykanka oo basaasid ku samaynayay wariyaashii soo tabinayey qaxootigii faraha badnaa ee maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee mexico angela greeling kane oo madax ka ah macadka national bress club journalism institute oo v o eda ugu warramaysay qadka skype-ka ayaa tiri
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinayay ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha madaxweyne trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen waatan angela mar kale
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hogaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn waayo ammaantoodu ma ahan wax warka samaynaya marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan trump waa dhab laakiinse waa uun shaqadooda oo ay gudanayaan dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta maraykanka ayaa qaba in taageeriddii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee maraykanka ay nuxuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore maraykanka uu hormuud ka ahaa waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay sacuudiga ee la shaqaynayay wargeyska the washington post jamaal kashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga susein nusel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda been america ayaa u sheegtay v o eda
markaad fiiriso kiiska jamaal khashuqji way caddeeyeen maamulkii trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saamayso xiriirka kala dhexeeya ayaga sacuudiga waxay sheegtay suusein in hay-adaha la midka ah hay-addeyda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen maraykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay bay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo hal adayga warbaahinta madaxa bannaan waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaaraysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha gaar ahaan wariyaasha dumarka ah aqalka cad waxaa sidoo kale uu xoogaa guula ah ka gaaray dadaal la doonayey in lagu sii daayo wariye austin tis oo ah wariye maraykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka syriya tan iyo sannadkii labada kun labiyo tobankii madaxweynaha hadda talada la wareegaya maraykanka joe biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyayaasha islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha laakiin dadka arrimahan oo doroso ayaa qabaa in xorriyadda saxaafadda ay ka hoosayso heerkii laga rabay dalkan maraykanka maamulkii obama ee uu biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda waxaana jiray marar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefanada wariyaasha angela kane ayaa qabta in halista wariyaasha maraykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay
waxay ahaayeen waxyaaba halis ah oonan horey loogu arki jirin maraykanka waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii obama iyo biden marka kuweenna u dooda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan waxaana isha aan ku haynaynaa waxaa dhici doona muddo xileedka biden iyo harris dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha iyo sidii maraykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah waa tan mar kale susain madaxa hay-adda ben america
maamulka biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan gaar ahaanna kuwa la beegsado maxamed muuse nuur oo loo yaqaano deeq darajo waa wakiil wareedka telefishinka universal ee dalkan maraykanka waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka minnesota oo uu ka howlgalo waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayey bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii george floyd ee magaalada minneabolis waxaa kaloo uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu gobolka tegay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii waxaan weydiiyey deeq caqabadihii uu la kulmay xulaad aad baad mahadsan tahay way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada banasville ee gobolka minnesota oo anigu aan la kulmay ayaa waxaa jiray banaanbax iska soo horjeeda midna lagu taageerayay madaxweyne donald trump midna lagu soo horjeeday ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo laakiin nasiib daro markii aan kasoo dhammaaday dhinacii donald trump kasoo horjeeday ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah dib ayaa iskaga soo noqday waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale banaanbixii weynaa ee looga soo horjeeday dilkii loo geystay george floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in george floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad iyo waxaan kala kulanay hadallo naceeb ah haddii aan kugu soo gabagabeeyey dhacdadii ugu dambeysay waa toddobaadkii hore dalkani maraykanka waad og tahay waxa uu galay qalalaase aada u xoogan gobolada maraykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacayay banaanbaxyo marka gobolka minnesota caasimadiisa magaalada simbool waxaa ka dhacay banaanbax dad hubaysan ay yimaadeen banaanbaxaasi oo kale marka ma jirin wariye madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin karaa ma jirto weri kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay dalkani maraykanka waa wadan dimuqraadiyadda ay ku weyn tahay laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxaa jira dad cadaan ah oo xag jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan deeq darajo ayaan weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne joe biden haddii aan usoo noqdo su-aashaada kale dabcan madaxweynahan cusub ee joe biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkani maraykanka in uu soo celiyo in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka in la dhooro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan islamarkaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida anigoo kale ay la simaan la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay wadankan iyagu leeyihiin annagoo og in wadankani aysan dad gaarah aysan lahayn weriye cilmi waare isna waa weriye madax bannaan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada indianabolis gobolka indiana oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobolada maraykanka ee ay dadka caddaanka ahi ku badan yihiin cilmi waxa uu wararka maraykanka iyo falanqayntooda soomaalida maraykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay youtube-ka barnaamijka elayska v o eda ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray colaad way jirtaa haddii aan mid ka mida kuu soo qaado waxaa ka mid ah xilligii dilkii george flog uu ka dhacay minneabolis bishii may sanadkii lasoo dhaafay waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamkaba rabshado xoogan ay ka bilowdeen gobol kasta oo ka mida gobollada maraykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macnaha iyo leedaha ama black lives mararka mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada marka subaxdii ayaan halkaasi tegey waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynaya oo goobo ganacsiya u badnaa bangiya ay ku jireen hudheelle ay ku jireen marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid a ayaga nafsad ahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama weerar ii geystaan oo yidhahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray youtube-ka waxaan inta badan dadka maraykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan maraykanka marka madaxweynihii horena sida aad la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyey in ay wax beenahay sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray isaga nafsad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu kusoo qori jiray taasi oo ugu dambayntii sababtay in barihiisii bulshada sida twitterka iyo facebooka laga mamnuuco marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee waddankan u dhashay laakiin innaga oo waddanka nimid qaab qaxooti ahana ku nimid weli deganna sidoo kalean dhinaceenna ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tegay
idaacaddan v o eda ayaa afartii sannadood ee trump la kulantay culays kaga imanayey madaxii uu trump u soo magacaabay hay-adda u s a g m ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o edu ku jirto michael bark waxaa madax hore oo uu michael bark ka eriyey hay-adaha hoos yimaada u s a g m oo ay v o edu ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale labaatan ka badan oo dacwad ka gudbiyey bark ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o eda oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha maraykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii trump dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka maraykanka kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey bark in baaris gaara lagu sameeyo maxkamad ku taalla magaalada washington d c na waxay ku amartay bark inuusan faragelin karin arrimaha la xidhiira go-aanka gaarista wararka ee v o eda madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay v o eda iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hor timaado in siyaasaddeeda madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahinayeed la wiiqo mahadsanid colaad inta aanan u gudagelin su-aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay v o a u taagan tahay iyo madax bannaanideeda marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon voice of america markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guud weeyaane bisha february kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo afartankii muddahaatan laga joogo toddobaatan iyo sagaal sano waxaa v o a ka howlgala luqado gaaraya afartan iyo toddobo luqadood af soomaaligu iminka waxa uu socdaa afar iyo toban sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay v o a laakiin markaasi mar ka horreysay baa jirtay oo markii ugu horreysay ee v o a la furay waxay ahayd bishii december kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii waxaana la xiray bishii may kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii muddo sanad iyo barh ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda aroornimo oo keliya ayay ahaan jirtay haddaanse usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda waxa ay u taagan tahay v o a ama ma leedahay madax bannaani waa run oo madax bannaani aan caadi ahayn bay leedahay inkastoo ay voice of america dowladda maraykanka iyo congaresska ay soo go-aamiyaan oo hantida ay ku shaqayso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqayso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqayso waxa ay ku shaqaysaa inay sii dayso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad waraysato oo qofkaasi ka soo qaad in dowladda qof kasoo horjeeda aad waraysato qofkaasi waxa doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uul ka ah laakiin waxaa v o a ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo ay ka shaqaysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale marka dheelitirka laga hadlaya waa kaas waa waxaan la yidhahda baalansiga sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax banaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshuu doono adduunka ha ka joogo hadduu maraykan yahay iyo hadduuna maraykan ahaynba in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda maraykanka lafteeda oo aminka maalgelisa haddii ay wax khalada ka dhacaan afar labaatanka saac waxaad ka maqashaan idaacadaha yaga in aanu sii dayno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego cabdiraxmaan iyo barow ayaan weydiiyey mar haddii v o adu ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee maraykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda laamaha kala duwan ee v o a iskama sheegaan waxay doonaan waxaa jira isxisaabin waxaa jira hay-aado aan howl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af soomaaliga ama laanta af sawaaxiliga ama laanta raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda v o a wixii ay sii daysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof lasoo eedeeyey tiibaa yaalasoo bandhigaa waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laamaha haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dowladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama danba ka lahayn taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan v o adu ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waaye laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana fursad la siinayo marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo v o a waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya waxyaabaha madaxii hore ee u s a g a michael barg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldaraystay inuu wariyaal ka howlgelayay v o eda oo u cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee j wanka loo yaqaanay ee u oggolaanayay inay maraykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan war qoraala oo ka soo baxay hafayeen u hadlay hay-adda u s a g m bishii julaay ee sanadkii tegey ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyey go-aanna laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee maraykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagrifalin waa kan cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo mar kale arrintaasi barnaamijka elayska uga warramaya hay-adda u s a g m waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii iminka dhammaaday uu jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dowladdii trump ay lugta la gashay bay ka mid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbedello badan baa ka dhacay laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay c o a uga soo dhigtay maamulaha guud michael park laba maalmood markii uu joogayba madaxweyne biden digniin baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga codsaday uu iscasilo sidiiba isku casilay uu tegey qof kalaab lagu bedelay mana aha wax maakinoo gorgortan gala hawsha v o ada leedahay ahdiga u dhigan v o ada waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaana dowladdu soo faragelinin wixii ay samaynaysana ay u madax bannaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga jeewanka ee aad weydiisay shaqaalaha jeewanka ku jooga waa kuwa laga keeno wadanka maraykanka meel ka baxsan oo dowladda maraykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqadii laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii ay markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaha waa loo cusboonaysiinaya kuwaa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaaba in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka jeewankiisana intaasaan kala ahay dhowaan markii uu xafiiska la wareegay joe biden ayaa michael barg oo muddo toddoba bilood ah oo keliya madax ka ahaa u s g m lagu wargeliyey inuu iscasilo waxaa booskiisii si kumeel gaara loogu magacaabay kelo jaw oo muddo afartan sannadood ah v o e da la soo shaqaynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada kayluhu waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay v o e da dadkii ku markhaati furayey michael barg gaar ahaan mid ka mid ah dacwado lagu soo oogay oo la xidhiirtay sida uu hay-adda u maamulayey iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee v o eda waxaa isna meesha laga eriyey robert riley oo uu bishii disembar ee sanadkii hore uu michael barg soo magacaabay iyo ku-xigeenkiisii haweeneyda la yidhaahdo elizabeth robins yolanda lobes oo horey usoo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee v o eda ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa v o eda muddo afar sannadooda oo ay cadaawad ka dhexaysay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo inta badan hay-adaha warbaahinta iyo wariyaasha u shaqeeya ee maraykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xorriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne biden uu caadi ku soo celiyo xidhiirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasina waxaa dhegaystayaal nooga dhan barnaamijkai elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay caqabadaha xorriyadda saxaafadda maraykanka ee xilligii maamulkii trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo